barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a waad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban xiriirka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa axad tobanka bisha juun sanadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkaga socodsiinaya caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah jaamac buulla jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenana waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan ku saabsan dhallinyarada iyo siday uga midho dhalin karaan hal abuurka ganacsi hal abuurka ganacsiga qofku sida uu ku bilaabi karo ee mar waxaa laga bilaabaa sagxad ama meel eber ah marna qofku wuxuu ku bilaabaa yacni wuxuun inuu haysto gacan qabsiya waxa ugu weyn oo dhalinyarada maanta caqabada ku ama hortaagan waxa weeye inuu qofka leeyahay waxba ma haysto aan wax ku bilaabo iyadoo la helayo marka aynu ka hadno entrepreneurship waxaa loo yaqaana ay u yaqaanaan qolada ganacsiga inuu meel zero level ama meel bannaan uu wax ka bilaabo
kaalmihii khasiidooyinka bisha barakaysan ayaa iyaguna aan ka marnaan doonin idaacaddeenna duhurnimo khasiidooyinka aannu idiin haynana waxaa ka mid ah
wararkii u dambeeyey ee dhinaca cayaaraha ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warka caalamka madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa sheegay in uu amar ku siiyey wakiiladiisa in aysan saxiixin wax war ah oo ay wadaagaan toddobada hogaamiye ee ka qaybgelaya shirka wadamada g n ee jimcihii iyo sabtidii ka dhacay dalka kanada isagoo soo xiganaya hadallada uu jeediyey ra-iisul wasaaraha dalkaasi kanada justin trudeau kadib markii uu ka tegey kulanka waa mid aan daacad ahayn oo daciifa ayuu trump ku qoray bartiisa twitterka isagoo ka jawaabaya hadalka ra-iisul wasaaraha dalka kanada ee ku saabsanaa in canshuuraha cusub ee dowladda maraykanka ay ku soo rogtay aluminiyamka iyo biraha ay tahay aflagaado
ururka wada shaqaynta shanghai ee loo soo gaabiyo s c o ayaa qabsanaya shirweynahoodii ugu horreeyey tan iyo intii ay hindiya iyo bakistan ku soo biireen ururkan ayaa loo arkaa inuu ulajeedadiisa ugu weyn ay tahay in ay aasiya ka joojiyaan saameynta xooggan ee uu maraykan ku sii yeelanayo waddamada aas-aaska u dhigay ururkan waxaa ka mid ah shiinaha ruushka khasakhistan usbekistan kirkhistan iyo tajikistan shirweynahan ayaa lagu qabanayaa magaalo xeebeedka khanduw ee bariga dalka shiinaha
duhur wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan haatanna waxaad dhegeystayaal kusoo dhowaataan mar kale barnaamijka dhallinyarada ee qaybtiisa hibada iyo halabuurka oo toddobaadkan aad ka dhegaysanaysaan barnaamijkeena duhurnimo waxaa inoo haya oo barnaamijka ilaascanood inooga soo diray cabdikariin olol
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkani hibada iyo ahlaabuurka oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool toddobaadkan waxaynu kusoo qaadan doonaa muhiimadda ganacsigu u leeyahay dhallinyarada iyo siyaabaha loo xoojin karayo barnaamijkan ayaa waxaa marti ku ah hibada iyo ahlaabuurka maxamed cabdicasiis oo ku magac dheer bootaan waa nin dhallinyaro oo bartay horumarinta dhaqaalaha waddanka suudaan ayuuna wax kusoo bartay mumtaas siciid cali si weyn u baratay maaraynta ganacsiga waana qoraa cabdirasaaq cabdiraxmaan cadceed oo isaguna bartay cilmiga bulshada waana hal abuuree badan kusoo kordhiyey guud ahaan dhallinyarada talooyin fara badanna siiya ugu horeyn maxamed cabdicasiis bal waxaad nooga warantaa guud ahaan bal aqoonta dhaqaalaha iyo horumarinta aad baratay cabdikariin aad ba u mahadsan tahay adiga iyo bahda v o a runtii markaynu ka hadlayno horumarinta dhaqaalaha oo anigu aan soo bartay waxay ku beeskaraysan tahay waxa weeyaan in hal abuur cusub iyo afkaar cusub la keeno suuqa marka aynu ka hadlayno ganacsiga ama dhallinyaradu inay abuuraan ganacsi runtii way ka duwan tahay marka ay ku fekerayaan sida dhallinyaradu hadda u badan tahay inay noqdaan shaqaale oo ay shaqaale ay noqdaan oo ay ka shaqeeyaan ama ay cid u shaqeeyaan dhallinyaradu waa waxay u wanaagsan oo ay horumar ku samayn karaan inay keenaan afkaar cusub sidaa aawadeed waxaa laga maarmaan u ah inay hal abuur la yimaadaan hal abuurkuna mar walba waa bayska horumarka marka markaan ka hadlayo anigu hadda horumarinta dhaqaalaha oo kale horumarinta dhaqaalaha sektarada ugu waaweyn businesska ayaa ka mida oo laga hadlo marka laga hadlayo dhaqaale horumarintiisa sektarka ugu weyna laga hadlaa waa business ka basiska u ah horumarinta dhaqaalaha ama horumarka dhaqaalaha ummad ay ku tallaabsan karto markaaynu ka hadlayno horumar dhaqaale ama ganacsi waxaanu u baahannahay oo mar walba dhallinyaradu inay ku fekeraan inay keenaan afkaar cusub afkaartaas cusub ayaa noqonaysa ta ay ka samayn karaan ganacsi cusub iyo waxa weeyaan horumar cusub oo ay hore ugu tallaabsan karaan waxaan usoo jeedin lahaa ama aan tala ahaan usoo jeedin horumarinta dhaqaalaha baan anigu bartay horumarka dhaqaaluhu wuxuu leeyahay de principles iyo waxa weeyaan tallaabooyin loo raaco marka waa in dhallinyaradu ka fikiraan mar walba inay afkaar cusub keenaan sida inay ku midoobaan ganacsi yar sida inay waxa weeyaan isu bahaystaan oo waxa weeyaan iska kaashadaan afkaarta inay horumariyaan oo fikrad markay kugu soo dhacdo fikrad ganacsi runtii waxay u baahan tahay inaad ka fikirtid oo qiimaysid siay u suurogeli karto sida waxa weeyaan suuqa ay uga shaqayn karto iyo sida ay u noqon karto mid midho dhasha tusaalahaan adigoo kale waxaad baratay dhaqaalaha suudaan baad ka soo baxday intaadan jaamacadda ku biirin ka hor oo aadan horumarinta dhaqaalaha baranin oon ahaan aad barbar dhigtay runtii farqi weyn baa ii soo baxa oo waxa weeyaan aan qiimayn karo ama dareemi karayo markii aanan dhaqaalaha baran oo ganacsiga aanan waddanka dibaddiisa u bixin oo aanan arag wax badan oo ka duwan waxa deegaanka yaalla runtii yacni afkaar badan ma haynin laakiin hadda meel kasta fursad ganacsi baa iga muuqata meel kasta waxaa iga muuqata in wax cusub laga samayn karo oo loo baahan yahay sida aawadeed yani waxaa kugu dhacaya ama aad dareemi karaysaa in afkaartu ama maskaxdu kuu furanto markaad cilmigiina baratid deegaan ka duwan deegaankaagiina aad tagtid sida aawadeed waxaad samayn kartaa inaad wax cusub abuuri kartid oo kuu fududaanaysa maaraynta ganacsiga ayaad baratay marka loo baahan yahay in qof dhallinyaraa ama qof kale oo iska caadiya uu doonayo inuu ganacsi samaysto waxyaabaha muhiimka u ah maxay tahayna ugu horeyn waad mahadsan tahay adiga iyo guud ahaan bahda fioweda marka xigta marka aan ku dabaqo barashadayda ama waxa aan bartay horta waxaa loo kala saaraa wixii cilmi qofka uu bartay iyo wax uu ku shaqeeyey marka aan marka ka hadlayo basically yani barashadayda ahaan waxa uu yahay dhaqaale macnaha waxaan ujeedaa ganacsiga ama yani halabuurka ganacsiga qofku sida uu ku bilaabi karo mar waxaa laga bilaabaa sagxad ama meel eberah marna qofku wuxuu ku bilaabaa yani wuxuun inuu haysto gacan qabsiya waxa ugu weyn oo dhalinyarada maanta caqabada kuama hortaagan waxaweye inuu qofka leeyahay waxba ma haysto aan wax ku bilaabo iyadoo la helayo marka aynu ka hadno entrepreneurship waxaa loo yaqaana ay u yaqaanaan qolada ganacsiga inuu meel zero level ama meel bannaan uu wax ka bilaabo uu dhagaxa hoostiisa wax ka baaro fursad jirta fursadaas marka qofka marka uu bilaabaya wuxuu u baahan yahay inuu qofkaas yahay well motivator qofkaas inuu yahay qof dhiiran ku dhiiran waxa uu qabanayo waa inuu yahay qof cabsi halkaa iska dhigay mararka qaarkood waxay ku tilmaamaan qoladan interpreneurska la yiraahdo inuu yahay qofkaasi qof riski take kara amaba qariska xoor waxay soomaalida u taqaano yacni qofkaasi inuu yahay qof cabsi iska ilaaway guriga hooyadii uga soo tegay sidoo kale waa inay jirto ka go-nayaanshiyo ama qofkaas dhibaato wax ku kaliftay inuu ganacsigaas sameeyo maaha qofku isagoo ladanoo guriga hooyada jifo beris cabaya oo cunaya kuma dhalato inuu fikrad ganacsi sameeyo laakiin dhibaato qofka qabsatabaa waxay ku kaliftaa inuu qofkaasi yani wax un halaabuuro ama wax alhaan muumtaase waxaad ka hadashay waa dhanka haday jir ay dhallinyaradu ku doodaan ama dad badan oya gacanta wax ku haynin marka ma la odhan karaya qofku isagoo hal abuurnimada samayn kara ama sidaad sheegtay meel hoose kasoo bilaabay ganacsigaas inuu kasoo bilaabo wax ku ool bay u noqon karaysaa oo tusaale wanaagsan bay ku dhiirigelinaysaa intuu sugi lahaa in la caawiyo ama uu bangi wax ka qaadan lahaa ama uu raadin lahaa cid gacan qabata
aad iyo aad horta muhiimada waxa weyaan qofku inuu ganacsi sameeyo fikrada ka akiba ama qofku inuu fikrad yahayo ganacsiga ma ahana intaan suuqa usoo baxo inaan oranayo yani ganacsi baan iska sameynaya tusaale ahaan anigu maanta laascaanood baan joogaa waxaan joogaa muddo bil ku dhow waxaan waayey xijaab noocaan u baahnaa oo xijaabka caynkaasa sidaas qaabkaa u tolan suuqii baan tegay waan ka waayey taasi waxay igu kalifi kartaa inaan ganacsi cusub ka sameeyo oo arintaa darteed ay igu dhalato yani waxa ii keenay baahida ii keentay waxay tahay suuqii markaan tegay oo aan ka waayey maahan inaan garowa u wacdo laakiin waa inaan anigu isla meeshii samayn karayo inaan ka abuurayo ganacsi haddii aan ahay qof yani doonaysa marka inay ganacsi samayso alaaba fikradaha ganacsigana waxay ka dhashaan waxyaabaha noocaasa waxyaaba badana waxaa jira aan u baahnayn qofku inuu yani dhaqaalo u baahdo tusaale ahaan waxaa jira xirfadaha farsamada gacanta oo kale qofku haddii uu yaqaano simbale waxaan kaaga soo qabanayaa farshaxankan ama dumarka isqurxinta dumarka oo kale waxaa jirta dad ilaahay mawaahib u siiyey ama ay maskaxdooda ka guuxayso ay ku jirto qofkaasi haddii uu helo ciddii uu yani u ahaan lahayd customerska ama qofkii dadkii uu u adeegi lahaa haddii uu helo wax wax weyn ka doonaya maaha xidno yaroo uu soo qabto labis yaroo uu u sameeyo qofka gurigiisa ama home business wax la yiraahdo uu ku samayn karo cabdirasaaq maxamed aadceed cilmiga bulshada waad baratay hal abuurana waata marka laga hadlayo hal abuurka iyo bulshada bal ka waran doorka dhallinyarada fulinta inay wax fuliyaan oo la horumariyo fikraddii ay keenaan ama cid kale ay la kaashadaan marka loo fiiriyo maxaa la yidhahdaa dhallinyarada hal abuurka ganacsi inay samayso doonaysa iyo maxaa la yidhahdaa bulshada ay doonayaan inay barnaamijkan ka dhex sameeyaan ama ay ganacsigan ka dhex abuuraan labadaba mid waliba kan kale saameyn buu ku leeyahay marka la fiiriyo bulshada soomaalida ah maxaa la yidhahdaa ama bulshada soomaaliyeed meel kastay joogto waxay dhallinyaradu had iyo jeer ale ka cabataa inay jirto shaqo la-aan laakiin waxaan iminka aada u dareemaynaa inay jiraan dhallinyaro badan oo doonaya inay ganacsi cusub oo iyagu leeyihiin inay abuuraan marka waxaa dhacda in dhallinyaro badan iyagoo haya fikrado ganacsi oo maxaa la yidhahdaay wax ko-ool ah inaanay haddana fulin in aanay fulin waxyaaba dhowraayaaba sabab oo ah kow mararka qaarkood waxa sabab u noqota inaanu qofku maxaa la yidhahdayey aragtidan uu doonayo ay tahay maxaa la yidhahdayey midaan munaasib ku ahayn aragtida ganacsi ee uu doonayo inay tahay midaan munaasab ku ahayn meesha uu doonayo inuu ka fuliyo waa qodob maxaa la dhahay jira waxaa dhici karta in maxaa la yidhahdayey qofkani qorshaha uu doonayo lacag ku filan inaanu heli karayn waxaa dhacda mararka qaarkood in hadiyo jeeraale dadka soomaalida ah maxaa la dhahay waxaa saameyn badan go-aamadooda dhallinyarada kule waalidkooda waxaa laga yaabaa mararka qaar inaan waalidku ku qancin qorshaha uu fursadan uu qofku soo bandhigay sidaa daraaddeed aanu helin cid maalgelisa ama ka taageerta maxaa la yidhahdayey inuu barnaamijkan fuliyo ama qorshahan uu howlgeliyo ama mararka qaarkood inuu bulshada lafteeda uu kala kulmo inay maxaa la dhahayey ay aragtidiisa inay ka hor yimaadaan taasoo hoos u dhigta taasoo hoos u dhigta qofku dhiirigelintu hel ka dhawaajisay in saameyn uu ku yeelanayo waalidka oo kale sidaynu ognahay dee waalidiin fara badan fursadaha ay la doonayaan iyo kan ninka dhallinyarada uu doonaya waa laba kala duwan bal markaa waxaad is leedahay way ugu muhiimsan kan halay maalgeliyo maxaa isu soo jiidi karaya waxaa isu soo jiidi karaya waxaa ka mid a horta waalidkeennu waxaa muhiim aad u ah inay fahmaan maxaa la dhahayey wacyiga la joogo waxaa laga yaabaa waalidkeenna in badanoo waalidka soomaalida ka midi inay wacyi ahaan ku fakarayaan waqhtiyadii lasoo dhaafay laakiin halka iminka la marayo aanay wax badan kala socon marka kow waxaa muhiima in waalidku ay si run ah wacyiga lagu noolyahay ay ula jaan qaadaan qodobka labeeya qofka dhallinyarada ah ee halabuurka la yimi waa inuusan ka daalin inuu waalidkii ku qanciyo waxaan uu doonayo inuu sameeya inay yihiin wax maxaa la dhahaaye waxtar leh oo midho dhalaya waxaa halabuurka ka bilaabanaya inaad fikrad cusub keentid oo aan hore looga fekerin in mushkiladaha kusoo wajahaya mushkilad kastoo ka mid a aad qaab cusub oo aan xalkeeda hore loogu fiirin u xalisid matalan haddii mushkilad ay kusoo wajahdo kabitaal la-aan ama raasimaal aadan haysanin yani waxaa jira fikrado aan u baahnayn kabitaal fara badan ama raasimaal fara badan sirtu waxa weeyaan waa hal abuurka mar walba qofka inta creativitygiisa iyo hal abuurkiisa inuu wax cusub ka fikra ay leeg tahay ayaa xalkiisuna leegyahay sida aawadeed afkaarta cusub ee la keenayo ee ku beeskaraysan dhaqaalaha ama ganacsiga mar walba waxay ku xidhan tahay in loo fekero si cusub iyadoo la eegayo dee kole la qiimeynayo runtii baahida jirta ee deegaanka jirta iyo waxa ka suuragala deegaanka aada sudhan karto oo dhallinyaradaas way ka faa'iidaysan karayaan guud ahaan dhallinyarada ina dhegaysanaysa daafaca caalamka jooga bal ka war waa run waxyaabaha ugu muhiimsan aan dhihi karo ha laga qaato waxa weeyaan qaabka loo xaliyo mushkilada raasimaal la-aanta ama qofka inuusan haysan wax uu ku furiya mashruucii runtii caalamkan maanta joogno waxyaabaha ugu fudud ee laga maarmi karo ama la xalin karo mushkilada raasimaalka in qofku un lacag haysanin markaa mashruuc weyn ku fuliyo waa technolojiyad baynu isticmaalaa waxa weeyaan mashaariic fara badan oo bulshada u baahan tahay oo ay ka mid tahay taxiga qaabka loo maanaj garaynayo ay ka mid tahay waxa weeyaan deliveryga qaabka bulshada laisugu xidhi karayo in suuq online la sameeyo yani afkaar badan oo online loo xalin karo ama maxaa la dhahaa qaab internetkada la isticmaalayo afkaar badan ay ku jirtaa oo dhallinyaradu ay aada uga faaidaystaan ganacsiya waaweynna runta ka sameeyaan yani waana afkaar deegaankeenna aada ugu yar oo waxaweyanka soomaali ahaan waa wax aada looga faa'idi karo ha waxyaabahaan ku arkay waxaa ka mid a yani hadda taan ka dhawaajiyo ganacsiga een, waa online driverka ama online taxiga oo taksiyadii loo samaynayo suuq ay isku xidhan yihiin oo hal mar ma garanaysaa qofkii soo gurigiisii jooga oo taxiga dalbanayo lacagtii arkayo ku gorgortamayo then halkii loogu imaanayo lacagtiin online u bixinayo ama marka loo yimaado uu lacagtiska bixinayo waa fikrad yacni aan wax kabitaala u baahnayn laakiin laga sameeyey waxaanoo lacaga oo waxa weeyaan mashruuc guulaystay buu ahaa oo aan suudaan ku arkay runtii sidoo kale mumtaas waxaa jira haween badan oo een, sameeyey halabuur oo h- ganacsi sameeyey kaga firfircoon yihiin marka laga hadlayo dhanka wiilasha inay shaqo abuur sameeyaan Ee, waa run isbarbardhiga ee, baaxadda weyn ee u dhexeeya yani dhanka ganacsiga ama ganacsatada marka loo eego dhanka haweenka baahida jirta awgeed baa waxay kalifaysaa inay dumarku kaga firfircoonaadaan dhanka ragga ganacsiga Een, haddana waxaa la yidhahdaa way kaga fikradda ganacsiga way ka heli ogyihiin gabdhuhu waxaa jirtay mar mararka ka mid ah eh, nin dhaqaalaha bartay baa wuxuu ka sheekeynayay hooyo yani ganacsina ma baran wax kalena ma baran laakiin gurigeedii bay maaraynaysay islaan dhar u dhaqaysay ayay waxay kala hadlaysay gorgortanka ama yani waxay gorgorinaysay qiimaha dharka loogu dhaqayo waxa cajabisay wiilkaas sida ay u gorgorinaysa maamadaas isagoo oo economic bartayna uusan u samayn karin arrintaa iyadoo aan baranna ay sidaa u samaysay marka wuxuu yidhi waxaaba ila yaab ila- ila- ila yaab badnayd inaan yani isaan marka layskaaga barbardhigo anoo aqoonyahana iyo maamadaas aan waxba baran qaabka ay u samaynayso waxaad arkaysaa oo dareemaysaa iyadoo aan wax baran inay waxyaaba badan ku maarayn karto Ee, tusaale ahaan anigu waxaan ka shaqayn jiray xarun farsamada gacanta dadka lagu baro Ee, waxaa jirtay maamo waxaa la baray harqaanka yacni dad aada u dhaqaalo liita bay ahaayeen kolkii la baray harqaanka ayaan si aan observation ugu soo sameeya xaaladoodii dadka ku- kurgelid ay ii direen qoladii hay-adda aan usoo sameeyay baa waxaan ugu tegay xarunteedii waa meel i d b oo ro- noloshoodu liidato mise dukaan baa u furan waxaa u dhex taalla makiinadii waxaana u suran dhar badan waqti aada u yar bay ahayd muddo lix biloodo inuu qofku ku barto harqaan qaybihiisa kala duwan haddana waxay islaantaas ama maamadaas ka caawisay inay noloshii gurigeeda ay daboosho Een, marka la eego gabadha waxbaratay way kasii sarraysaa aad bay uga sii sarraysaa iyada inkastoo uu jiro daafic ama wax een, challenges ay dadku ka sharqamiyaan aalaaba oo ah islahanweyni oo qofku wixii uu ka faanayo tusaale ahaan wixii ganacsi laga samayn lahaa yani aad looga faanayo Ee, waxaan xasuustaa markii aan sanadka saddexaad jaamacadda ahaa ama adigu aan dhammayn rabay ee, labadii kun iyo saddex iyo tobankii baan hooyaday waxaan ku yidhi waxaan furanayaa meherad shaah kaftan bayna iga ahayd hadalkii hooyaday igu tiri wuxuu ahaa maxaad lacagta jaamacadda iiga khasaarisay taa macnaheedu waxa weeyaan inay dadku macnaha miliidnimo u arkaan qofku marka waxa uu bartay meel hoose uu ka bilaabo haddana waan ogahay hooyaday inaysan ganacsiga ka faanayn haddana laakiin meel ka sarraysa ay ila sii rabtay halkaas marka ee, marka laysu geeyo guud ahaan laysu geeyo een, horumarka yani ama ama dhinaca ay uga qaataan gabdhuhu ay uga qayb qaataan waa dadka suuqa markaad hadda tagtid dadka ugu badan ee ganacsiga samaynaya waa dumar tusaale ahaan garowo kale suuqa caadiga ah anigu kan kama warqabo laakiin suuqa qudaarta iyo waxay lagu gado percentageka dee boqolkiiba boqol waa dumar wax ragga kuma arkaysid oo ama qudaar gadaya ama hilib qaarkood een, mushaharyaraantii buuse ku samraynin bal ka waran waxyaabahaas oo kale een, intaa hal abuurkaba haddii doonto uusan gelin oo isagaan hal abuur samaynin markuu shaqadii uu soo helo oo uu kaga joogsado een, ima anfacaysa ama ima qalanta bal ka waran maxaad kula talinaysaa waa runtaayo waa waa dhibaato weyn oo weliba aada u jirta Mid ama waxyaabaha lala yaabo waxaa ka mid a qof maxaa la yidhahdaaye waalidiintii markay barbaarinayeen wax- maxaa la dhahay wax soo baranayay dugsiga sare dhiganayay jaamacadda kasoo qalin jabinayay meherad shaah ayaabay kasoo barbaariyeen ama hooyadiisa qudaar suuqa la fadhiisan jirtay Een, hooyadii waa iyadaa dhashay haddana waxaa laga yaabaa inuu ka faanayo eh, inuu shaqada ay qabanayso uu horumarin ku sameeyo runtii wax lala yaabo weeyaan Een, waana dhibaato jirta maxaa la yidhahdaaye ka dhalinyaro ahaan hadda haddaad u fiirsatid haweenka ay mumtaas sheegtay inay maxaa la dhahaaye goobaha khudaarta oo kale joogaan waxaa laga yaabaa ama ay u badan tahay in intooda badan ay yihiin dad waaweyn oo hooyooyin ah laakiin ay yar tahay inaad aragtid haweenay dhalinyaro ah oo maxaa la dhahaaye shaqooyinka hoose qabanaysa ama maxaa la yidhahdaa nin dhalinyaro ah oo shaqooyinka hoose een, qabanaya ha taasina waxyaabaha sare u qaaday in maxaa la yidhahdaaye ay dhacaan een, shaqo la-aan fara badani okay dhalinyaro ahaan haddii aad wiil tahay iyo haddii aad gabarh tahayba eh, ka soo qaad haddii aabahaa meherad sheekh haysto ama hooyada ay meel qudaarta lagu gado haysato cilmigii aad soo baratay haddii aad maxaa la dhahayey aad nidaamkii ay iyagu ganacsiga u samaynayeen nidaam ka duwan haddii aad maxaa la dhahayey eh, ganacsigii ku hirgelisid waxaa laga yaabaa inuu soo saaro faa'iidadii uu markaa soo saarayay faa'iido ka badan Faa- wuu ka firfircoonaanayaa oo dadaal badan buu gelinayaa shaqadii uu gacanta ku hayay ha aad iyo aad waxaa jira farqiyo udhexeeya farqiyo dhowr oo udhexeeya eh, ganacsiga hal abuurka ganacsiga ee qofka weyn iyo maxaa la dhahay qofka dhallinyarada tusaale ahaan qofka dhallinyarada haddii uu ganacsiga markuu guuldaraysto waqti ku filan buu helayaa inuu dib usoo usoo amba qaado marka waa xitaa inuu dhallinyaronimada ka faa'iidaysto aana sugin intuu nin weyn noqdo inuu shaqo kale helo shaqo lacag badanoo markaa kadib uu sameeyo ganacsi labo dadka waaweyna soomaalida teknolojiyadda adag ma fiicna laakiin qofka dhallinyaradaah teknolojiyadda si fiican buu isticmaali karaya micnihii waxaan ka wadaa ganacsigiisa siyaabo kala duwan ayaabuu noloshan casriga ee lagu jiro ugu dabaqi karaya maxamed cabdicasiis bootaan maxaad ku talinaysaan oo aad usoo jeedinaysaa guud ahaan dhallinyaradayna dhegaysanaysa meel kastoo ay joogaan taladaad usoo jeedinaysaa maxay tahay waxaan usoo jeedinayaa runtii hal abuurka in laga faa'iidaysto fursadaha yaalla in mushkiladaha yaalla si hal abuurnimada loo xaliyo in waxa weeyaan lagu dhiirrado in aan la noqon shaqaale ee wax la abuuro taas ayaa dalkeenna iyo dadkeennuwa ka horumarayaan oo ah sirta horumarka mumtaas waxyaabaad ku talinaysa maxaa ka mid a inagoo barnaamijkana hibada iyo halabuurka guntiisa iyo gabagabadiisa marayna aad soo jeedinaysaad leedahay waxyaabahaasaa waxaan ku talin lahaa in dhallinyarada maskaxdooda waxa ka gooxaya amaba fikradaha ku dhex hardamaya inay bannaanka usoo saaraan si ay uga faa'iideeyaan bulshada ku xeeran naftoodana ay uga faa'iideeyaan iyagoo aan fiirinayn maxaa kasoo bixi karaya yani maxaa ka iman karaya caqabad iyo wax la halmaala aan eegayn ay hore inta indhaha isugu qabtaan ay fursadahaas ay bannaanka usoo saaraan cadcad ahaan waxaan kusoo ururin lahaa dhallinyaradu maxaa la dhahay fikradaha maankooda ka gooxaya sida mumtaas sheegtay inay bannaanka keenaan haddii aanu isagu markaa awoodayn inuu maxaa la dhahay ka faa'iideeyo aragtida ammaankiisa ka gooxaysa inuu qof walaalkiisa oo awoodi dhaqaale maxaa la yidhahda ay u saamaxayso uu u sheego maxaa la yidhahda waxaa jirta aragti caan oo tidhaahda maxaa la dhahayey fikradaadu ma guul daraysan inta maxaa la dhahayey ay bannaanka timi ay shaqaysay laakiin waxay dhimatay marka maxaa la dhahay ku raagtay inay uurkaaga sii taallo dhallinyarada waxaan fari lahaa inay meel kasta magaalo kasta qofku joogo intuu u fiirsado inuu jaanisada ka bannaan magaalada inuu fursaddaa ka faa'iidaysto laakiin aanu sugin in maxaa la dhahayey uu lacag badan helo fursaddaa inay ka faa'iidaystaan baan kusoo koobi lahaa dhegaystayaal waxaa intaas inugu eeg barnaamijkeeni hibada iyo halabuurka oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool barnaamijkeena ayaa waxaa nagala qayb qaadanaya maxamed cabdicasiis bootaan oo nin dhallinyaro ah oo bartay horumarinta dhaqaalaha kana soo baxay waddanka suudaan jaamacadaha ku yaala mumtaas siciid cali oo baratay maaraynta ganacsiga waana qoraa hal abuura cabdirasaaq cabdiraxmaan cadceed oo isaguna bartay cilmiga bulshada waana hal abuure si weyn ugu dhiirigelaya dhallinyarada inay horumar sameeyaan barnaamijkani waxaa idiin soo jeedinaya anigoo cabdikariin ololah dhammaanta intaynu ku kulmi doonno barnaamijkaasi mid lamida waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
cabdikariin olol ayaa magaalada laascaanood kusoo diyaariyey barnaamijka hibada iyo halabuurka halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijka dhallinyarada ayaadna dhegaysanaysaan haatanna xubintii ciyaaraha ee aan uga hadlaynay wararkii u dambeeyey dhinaca sbortiska maxamuud mascadde ayaa minneabolis kusoo diyaariyey
waxaan u wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda duhurnimo haddii aan ku bilaabo diyaargarowga koobka kubadda cagta ee adduunka waddamada qaar ayaa durbacaga dhigtay waddanka ruushka oo koobka lagu qabanayo sanadkan islamarkaasina ciyaaruhu ay ka furmayaan toddobaadka dambe waa afar iyo tobanka bishani haase ahaatee weli waddamada qaar ayaa kulamo isdiyaarisa ciyaaraya habeenkii xalay ahaa kulan adag ayaa waxa uu dhex maray waddanka tunisiya iyo sbain ciyaartaasi oo daqiiqadihii ugu dambeeyey ciyaarta laisla gaaray islamarkaasina xulka qaranka sbain ay daqiiqadihii dambe ciyaarta goolka guusha dhaliyeen oo ciyaaryahan asbas ciyaaryahanka la yidhaahdo uu goolka guusha u saxiixay ciyaaryahankaasi oo beri u ciyaarayay kooxda kubadda cagta ee liverpool islamarkaasina la sheego inuu yahay ciyaartooyda ku guuldaraysatay horyaalka waddanka ingiriiska hase ahaatee waxa uu haatan daaqada kala baxay wiilka u ciyaara kooxda kubadda cagta ee chelsea ee morata oo qaranka ka saaray booskiisana buuxsaday waxauna habeenkii xalaha xaqiijiyey goolkaasi uu dhaliyey inuu yahay ciyaaryahan u aqalma inuu xulka qaranka ee sbain u matalo koobka kubadda cagta ee adduunka hase ahaatee kulankii xiisaha badnaa ee dhex maray wadamada maraykanka iyo faransiiska ayaa mudan in si wanaagsan looga hadlo kulankan hayaa waxa uu ahaa kulan ay labada kooxood ciyaar adag soo bandhigeen weliba waxaa xusid midan maraykanka inay u ciyaarayeen ciyaaryahano aada u daayar walow qaranka maraykanku uu ka maqan yahay woolkaabka sanadkan ama koobka adduunka oo ciyaaraha sirareebka uu ku soo haray haddana kulankii uu xalay la ciyaaray faransiiska wuxuu ahaa mid ciyaartooyda iyo taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee faransiiska warwargelinaya isla markaasina rajadii laga qabay koobka adduunka inay ku guulaystaan aad moodo inuu buur dheer sii saarayo qaybtii hore ciyaarta ayaa waxaa lagu nastay hal gool iyo waxba oo xulka qaranka ee maraykanku ay ku horeeyeen qaybtii dambe daqiiqadihii ugu dambeeyey mar ay soo dhowaayeenna waxaa goolka bareejada ahaa u dhaliyay xulka qaranka ee faransiiska wiilka ay ku dhaartaan ee nambarka tobnaad loo xiray ciyaaryahan embeba waxaa xusid mudan ciyaarta markii dambe inuu macalinku isla helay ciyaaryahanada bogba tolizo cusmaan dembele iyo weliba ciyaaryahanka mbeba islamarkaasina ay soo bandhigeen kubad qurux badan oo dabcan keentay faransiisku inay goolka bareejada helaan walow ay qarka u saareen inay badiyaan si kastoo noqotaba faransiiska sanadkan waxaa la rajaynayaa inuu ka mid noqon doono wadamada loo filayo inay koobkan ku guuleystaan sidoo kale waxaa xusid mudan ciyaaryahan ka mid a ciyaaryahanada faransiiska oo la yidhaahdo fakir islamarkaasina u ciyaara kooxda leon oo liverpool ay doonaysa inay ku soo iibsato lacag gaaraysa konton iyo saddex milyan oo labada kooxood ay heshiiskoodu qarka u saarnaayeen inuu toddobaadkan dhammaado ayaa kooxda kubadda cagta ee leon warbixin ay soo saartay waxaay ku sheegeen in heshiiskii ay la gelayeen liverpool ay ka noqdeen islamarkaasina ciyaaryahankaasi uu kooxdan la sii joogi doono la arki doone haddaba ciyaaryahankaasi liverpool iyo leon halka ay ku kala dambeeyaan dhegeystayaal intaynu mar kale dib u kulmi doonno barnaamijkan la mid a waa maxamuud mascad dawidele sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamuud mascade dhegeystayaal haatanna kusoo dhowaada khasiidooyinkii bishan barakaysan ee nabi ammaanka codka macaan ee faadumo qaasan hilowle allaha naxariistii jannaha ka waraabiye dhegeystayaal waxay u dambeysay idaacadda dhallinyarada maanta oo wadajir halkan idinkaga soo codsiinayeen cashe ibraahim aadan jaamac buulla jaamac iyo bashiir abikar cabdulaahi oo dhinaca farsamada ah waxaan idin leenahay tan iyo idaacaddeenna galabnimo ismaqal dambe oo xiise leh